subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda aroornimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo labiyo labaatanka afyimada geeska afrika qaarkood taleefanada gacanta iyo boggeenna internetka ee v o a somaali com
waa subax arbaca bisha julayna waa labiyo labaatanka sannadda labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda subaxnimona waxaa si wada jira u daadihinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure
sanadkan qorshuhu wuxuu yahay in aysan jirin ugus degmooyin deegaan weyn oo ay ka taliyaan qorshaha qorshaysan oo dowladda hiigsiga ka horreeya waa in dhulkan la qabto oo la kilingareeyo obereshinada hadda ka bilowday bay iyo muxuu ahaa iyo gedo waa waxay hordhac u yihiin howlgalladaas lagu sifayn doono kaasi waxa uu ahaa baanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cabdirasaaq khaliif cilmi oo ka hadlayey howlgallada ciidamada dowladda iyo kuwa amisoomee socda warbixin aan guud ahaan howlgallada ku eegayno ayaad goordhow maqli doontaan qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mida dowladda koonfur afrika oo fududaysay sharciyada deganaanshaha ee dadka ajinabiga ee ku nool dalkaasi ay soomaalidu ka mid tahay xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa dalka iiraan ka dalbaday inuu soo daayo saddex muwaadin oo maraykana oo ku jira gacanta dalka iiraan iyo muwaadin afraad oo la sheegay in la aaminsan yahay in dalkaasi lagu haysto madaxweyne obama ayaa sheegay in maamulkiisu uusan markaasi ka daali doonin dadaalku ku doonayo in lagu soo daayo muwaadiniinta maraykanka ee lagu haysta dalka iiraan isagoo sheegay in si sharci darro ah dalkaasi loogu haysto ayna waajib tahay in la soo daayo qaar ka mida qoysaska iyo asxaabta afarta muwaadin ee maraykanka ee la sheegay inay ku jiraan gacanta xukuumadda teheraan ayaa madaxweyne obama ku dhaleeceeyey inuusan dadaal badan u gelin sidii dadkaasi loo soo dayn lahaa balse uu xoogga saaray heshiiska xagga hubka nukleerka ee lala galay dalka iiraan
madaxweynaha nigeria moxamedu buhari ayaa sheegay inay diyaar noqon doonaan dhammaadka bishan ciidamo wadajira oo ka socda dalalka gobolka galbeedka afrika oo la dagaalama kooxda mintidiinta ah ee boko xaram waraysi uu shalay siiyey wariyaha v o eda berry clothi ayuu master buhari ku sheegay in nigeria ay hogaamin doonto ciidamadaasi huwanta ah oo ka kala iman doona wadamada jaad niger nigeria iyo benin master buhari ayaa ku guda jira booqasho afar maalmood oo uu ku joogo dalkan maraykanka isagoo magaaladan washington shalay kula kulmay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry waxa uu la kulmi doonaa xubnaha kongareeska kulanka oo ay kasoo qeybgali doonaan sidoo kale xubno ka socda jaaliyadda nigeria ee maraykanka isniintii lasoo dhaafayna master buhari aqalka cad ayuu kula kulmay madaxweynaha maraykanka barack obama obama ayaa ammaanay doorashadii dhowaan ka dhacday nigeria oo ahayd tii ugu tii ugu horreysay ee horseeda in awoodda si dimuqraadi ah loola kala wareego tan iyo sanadkii
wasaaradda gaashaandhiga ee maraykanka ayaa sheegtay in weerar dhanka xirka uu maraykanku ka fuliyey bilowgii bishan meel ku dhow magaalada samradda ee dalka syriya lagu dilay hogaamiye saro ka tirsanaa ururka alqaacida wasaaradda ayaa sheegtay in muxsin al fadli lagu dilay weerar dhanka cirka ah sideedii bishan xilligaasuu saarnaa gaari uu ku safrayey hogaamiyaha la dilay ayaa la sheegay inuu madax ka ahaa farac ka tirsan ururka alqaacida oo weerar ku qaaday maraykanka iyo xulafadiisa hogaamiye muxsin ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa hogaamiyaal sarsare oo fududeeyey islamarkaana lagu wargeliyey intuusan dhicin weerarkii maraykanka lagu qaaday sebtembar sannadii labadii sidoo kale wasaaradda gaashaandhiga ayaa sheegtay in hogaamiye muxsin uu ku lug lahaa weerarkii bishii oktoobar ee sannadii labadii lagu qaaday ciidamada badda maraykanka ee ku sugnaa jasiiradda la yidhaahdo falayka ee dalka kuwait mar kale subax wanaagsan halkaad warkaasi ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington muddo tobaneeya ah ayaa waxaa gobolada baay iyo gada ka socda duulaano ay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisan ay ku doonayaan inay al-shabaab kaga saaraan magaalooyinka diinsoor iyo baardheere inkastoo aysan ciidamadu weli gudaha u gelin magaalooyinkaasi ayaa saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa amison iyo kuwa maamulka markaasi deegaanada ay howlgalladu ka socdaan ay sheegayaan inay guulo iyo dhul ay al-shabaab hore uga talin jireen dib uga qabsadeen haddaba warbixin arintaasi qaadaa dhigaysa oo si guud ahaaneed markaasi sawir uga bixinaysa ayaa waxaa noo diyaariyey maxamed colaad xasan oo haatanba istuudiyaha igu weheliya inkastoo dhaqdhaqaaqa ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom uu ka socday gobolada koonfur galbeed iyo jubbooyinka muddo toddobaadyo ah haddana waxay ciidamadu si rasmiya ugu ruqaansadeen dhinaca magaalooyinka baar dheere ee gedo iyo diinsoor oo ka tirsan gobolka baay dabayaaqadii toddobaadkii aanu ka soo gudubnay duulaankan oo uu howlgalka midooda afrika ugu yeedhay xoraynta nawaaxiga jubbooyinka waxa uu ku bilowday laba weji oo kale ah laba duulaan oo laba dhinac kaga wajahan baar dheere oo gado ka tirsan iyo duulaan ka barbar socda oo ku wajahan magaalada diinsoor ee gobolka baay ciidamada kenya oo ay weheliyaan cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo si taxadar uu ku jiro u siqaya ayaa ka soo dhaqaaqay deegaanka faahfaaxdhoon toddobiyo tobankii bishan iyagoo sida laga soo xiganayo dadka deegaanka soo gaaray oo saldhig weyn ka samaystay deegaanka tarako oo konton kilomitr u jira magaalada baardheere ilaalada iyo sahanka ciidamadaasi ayaa talaadadii shalay lagu arkay deegaano wax ka yar soddon kilomitr u jira baardheere dayuurado dagaal oo la aaminsan yahay inay leeyihiin ciidamada kenyana waxay duqeeyeen fariisumo ay maleeshiyada al-shabaab ku lahaayeen degaan lagu magacaabo jungal oo duleedka ka ah baardheere dadka deegaanka ayaa sheegay in shala galab ay maqleen ilaa iyo lix gantaal oo ay dayuuradahaasi ku rideen meel kayn ah duulaanka kale ee ku wajahan baar dheere ayaa ka soo bilowday degmada qansax dheere ee gobolka baay siddeed tobankii bishan duulaankan waxaa ka qayb qaadanaya ciidamada etoobiya ee qaybta ka ah howlgalka amisom iyo ciidamada dowladda ciidamada huwanta ah ee jihadan ku socda ayaa wararkii ugu dambeeyey shalay ay soo warinayeen inay wax ka yar soddon iyo shan kilomitir u jiraan magaalada baar dheere sidoo kale ciidamada etoobiya iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa kusii dhow magaalada dinsoor oo u jira wax ka yar afartan kilomitir inkastoo howlgalladan ay gaabis ku socdaan ayaa saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika ay guulo sheeganayaan abbaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cabdirasaaq khaliif cilmi oo xalay la hadlayey warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladan bilowday iyo kuwo kale oo uu sheegay in qorshahooda uu socdo ciidamadu hadda waxay madaxa la sii gelayaan ama ay ku wajahan yihiin diinsoor iyo nawaaxigeeda iyo muxuu ahaa baar dheere iyo nawaaxigeeda iyo ciidamo kale oo u diyaarsan inay kilingareeyaan waxaa gobolada gudahooda iyo jidgooyooyinka dadka u fadhiisan jiray dariiqyada qaadicul dariiqa sifaynaya si ka duwan labada duulaan ee kale ee ku wajahan baar dheere duulaanka dhinaca diinsoor ku socda waxa uu la kulmay iska caabin aan xoogganayn iyo qarax loo adeegsaday baabuur maalintii axadda ee aynu soo dhaafnay meel ku dhow deegaanka idaale oo qiyaastii afartan kilomitir u jira baar dheere wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdifataax ibraahim geese ayaa iiga warramay howlgalkan iyo guulaha ay ilaa iyo hadda ka gaareen runtii waa jiraa guulo tan iyo markii ay ciidanku maaragtay dhaqaaqeen oo dhanka degmada diisoor ee gobolka baaya u dhaqaaqeen waxaa jira jidgooyin oo ay maaragtay ciidamadu maaragtay ay u sameeyeen dad nool oo maxaabiisana maaragtay waa laga soo qabtay dad maxay ahayd nabadiidana meesha maaragtay waa lagula diriray guulo oo la taaban kara ayaa laga gaaray waxaa ka mid a maaragtay deegaanada manaas idaale raamacadooy dharqo deegaano muhiim ah oo ay dadku maaragta ku dhibaataynayeen oo xoolaha ay maaragtay canshuur ka qaadeen zakawin ay ugu magac dareen beerahooda ay canshuurayeen ceelashooda iyo warta biyaha ay ku jirta ay ku dhibaataynayeen oo dadka wax aan diin ahayn ay usoo rareen ay dadka ku hayeen oo dhibaatooyin ay shacab ku hayeen laga laga qaaday waa ay jiraan welina waa uu sii socdaa howlgalku geesay waxaad moodaa howlgalku inuu toddobaadyo socdo ma waxaa jira caqabado ama iska caabin ciidanka ka hor imaanaysa oo dhinaca ku wajahan waxba iska caabina ma jiraan colaad waxa weye nimankan gaari ay maaragtay usoo ekeeyeen in dad shacaba ay saaran yahay oo ay qarax maaragtay la dhamaafanaayeen oo xogtooda maaragtay ciidanku ay heleen ka horna maaragtay ninka ay toogteen oo qaraxaas dhacay iyo maxay ahayd ujeedada socdaalku ma ahan socdaal iska duulaan oo iska socdo waxaa la rabaa deegaanadaas oo dhan in maaragtay dadka lala hadlo ee cadowga markii laga kiciyo maamulo loo sameeyo deganaanta maaragtay loogu baaqo in aysan maaragtay barakicin maaragtay loo sheegayo marka howlgalku waa howlgal qorshaysan oo runtii aada u xoog badan wax welwal ah oo hadda diisoor iyo magaalo kale laga qaba ma jiro howlgalku dhanka kale ee degmada qansax dheere ka dhaqaaqay waad la socotaan oo maxay ahayde deegaan maaragtay furow maray ilaa iyo hadda asagana ku wajahan baar dheere isagana wuxuu ku socdaa maaragtay guulo la taaban karo oo aad iyo aad maaragtay miro dhal u ah dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa sidoo kale ka bilowday degaano ka mid ah gobolka hiiraan oo dhulka miyiga ah ay ku xoogan yihiin maleeshiyada ururka al-shabaab abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cabdirasaaq khaliif cilmi ayaa ka hadlay dhaqdhaqaaqa hiiraan iyo howlgallo military oo gobollo kale ka bilaabmaya howlgallo kale oo cusub ayaa iyaguna jira oo gobollo badan ka jira kadibna in jubbada dhexe iyo jubbada hoosena howlgallo kale oo degdega ay ka bilowdaan maxaa saa walba ciidanka iyagaa deganaa ereyadaas iyadana sidoo kale kelina haddaa ka jira iyo dhaqdhaqaaq intaa keliyana kuma ekaan doonto shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo jubbada hoose intaba dhaqdhaqaaqa waa ka bilaaban doonaa waxa waaye waa sanadkan qorshuhu wuxuu yahay in aysan jirin ugus degmo iyo deegaan weyn oo ay ka taliyaan wixii qarax iyo muxuuha wax meel la geliyey iyo qof inta jiiro loo galo ama luuq loo galo bastoolo lagu dilo tiisu gashay maahan mid dhul lagu haysanaayo ama ay kusii jiri doonaan maahan iyaduna waqti bay leedahay waa lasoo afjari doonaa laakiin qorshaha qorshaysan oo dowladda two thousand sixteen hiigsiga ka horeeya waa in dhulkan la qabto oo la kilingareeyo operationada hadda ka bilowday bay iyo muxuu ahaa iyo iyo gedo waa waa waxay hordhac u yihiin howlgalladaas lagu sifayn doono howlgalka military ee socda ayaa waxaa ka horreeyey howlgal lagu magac daray badweynta indiya oo bishii ogost dabayaaqadii sanadkii hore looga saaray al-shabaab magaalooyin waaweyn oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya magaalooyinkii lagu qabsaday duulaanka ayaa qaarkood waxaa go'doomiyey maleeshiyada ururka al-shabaab oo si dooxato ah uga talinaya dhulka miyiga ah ee magaalooyinka ka baxsan taasoo laga yaabo inay cashar ka qaateen ciidamada ku lugta leh howlgalkan cusub dadka ka faallooda arrimaha militariga ayaa qaba in howlgalkan uu kaga duwan yahay kii hore saddex waxyaabood midda koowaad hadda duulaankan waxaa si xoogle uga qayb qaadanaya ciidamada etoobiya oo horey uga howlgalay gobollada ay weli al-shabaab ku harsan yihiin xeeladaha kooxda ay adeegsatana hore ay dhibaato uga soo gaartay marka labaad ciidamadan ka dhanka ah al-shabaab waxaa markii ugu horreysay hawada ka taageeraya dayuuradaha dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kaca si loo yareeyo isugurmashada maleeshiyada al-shabaab loona burburiyo difaacyadooda ka hor inta aysan ciidamadu ku dhaqaaqin iyo tan saddexaad oo ah in ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya uu haysto cadaadis ah in gacanta dowladda lagu soo celiyo ugu yaraan magaalooyinka ugu waaweyn soomaaliya ka hor inta aan la gaarin labada kun lix iyo tobanka oo lagu wado in soomaaliya ay doorasho ka qabsoonto dadka wax udurasta qaar ayaa afartaa waxyaabood raacinaya in ururka midooda afrika oo howlgalka soomaaliya taageero uga hela dalal uu ugu horreeyo maraykanka uu doonayo in wax uu ku faani karo uu ku soo dhoweeyo madaxweynaha maraykanka barack obama booqashada uu dhowaan ku tegayo xarunta ururka midooda afrika ee magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya iyo kenya abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cabdirasaaq khaliif cilmi ayaa aaminsan kala duwanaanshaha duulaanka xoreynta nawaaxiga juba iyo duulaankii hooyada u ahaa ee badweynta indiya qorshuhu sidii hore waa ka bedelan yahay oo meel hataa hadday kasii baxaan oo ay sii baxaan waxa weye dhaqdhaqaaqooda waa lala socdaa meesha ay tagaanna xataa haddaysa farontiga ahayn meel ay ku naxgelayaan maaha dhinaca kale khasaaraha ciidanku aad ayuu u yaryahay maxaa yeelay awood ahaan iyo qalab ahaanna waa waa ka sarreeya muxua dhaqdhaqaaq kale iyo caawimo kalena wuu haystaa oo oo muxuu ahaa dhinacyo badan leh haddii ay noqoto oo ilaalada cirka iyo dheer kastaba marka khasaaraha iyagu aad aad buu u yaryahay khasaare ma jirin ciidanka xaggiisa abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabdirasaaq khaliif cilmi ayaa sheegay in goordhow la maqli doono guulaha ugu waaweyn ee howlgalkan socda sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda oo la socda howlgalkan oo magaciisa qarya ayaa ii sheegay in amarka ay ciidamada duulaanka ku lugta leh ay haystaan uu yahay in saraakiisha howlgalkan ku jira ee soomaaliyeed ay dadweynaha kula dukadaan salaada jimcaha magaalooyinka diinsoor iyo baardheere mana jirto saadaal xooggan oo bixinaysa in al-shabaab ay yeelan karto awood xooggan oo ay ciidamadaasi ku hor istaagto waa tahay dhegeystayaal warbixintii ka hadlaysay duulaamada ka socda gobolada gado iyo bay ee ciidamada dowladdu ay wadaan oo inoo soo koobayay maxamed colaad xasan oo stuudiyaha igu weheliya
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v oda toos idinkaga imaanaysa magaalada washington soomaalida ku nool dalka koonfur afrika ayaa kasoo kabanaya khasaarihii dhanka dhaqaale ee soo gaaray intii ay socodeen weeraradii lagu qaaday dadka soogalotiga ah ee ku nool dalka koonfur afrika iyadoo sidoo kale dowladda koonfur afrika ay shaaca ka qaaday inay fududaysay dhammaan sharciyada u sahlaya dadka ku nool dalkaasi ee ajnabiga inay helaan sharciyo deganaansho oo ay dalkaasi si xura ugu noolaan karaan haddaba cabdiraxmaan xuseen furre oo stuudiya igu weheliya ayaa arrimahaasi ka wareystay cibaar bishaar sheekh cali oo ah ganacsade soomaali ah oo degan dalka koonfur africa
cabdiraxmaan waxaan u malaynayaa hadda sidii ugu dambeysay xenofobiga ugu dambeeyey wixii ka dambeeyey soomaalidii dilkii waa yaraaday dadkii xeryaha qaxooti laiskugu geeyana dibay ugu noqdeen goobahoodii ganacsi waana soo kabanayaan hadda labadii bilood hadda ugu dambeysay shaqooyinkoodii ku noqdeen ajaanibta wax gaartayna soomaalida ugu yareed waa alxamdulilahiya ayagana aaday uga soo kabanayaan hadda xagga dhaqaalaha iyo in communitigii ay ay yeeshaan dadkii ay la degnaayeen weeraradii lagu soo qaadi jiray soomaalida iyo dilalkii loo geysan jiray markaad isku dartid xaaladda labadan bilood ee ka dambeysay markii masiibadii ama dhibaatadii ahayd dhanka nacaybka soo galootiga koonfur africa ka dhacday soomaalida tir ahaan weeraro lagu soo qaaday intay leegyihiin waxaa u malaysaa in xadkii hadda uu aada u yaraanayo inkastay south africa weli uu ka jiro crimekii dhaca laisdhacahayay laakiin dilkii iyo wixii soomaalida loo geysanayo waxaa u malaysaa inuu hadda aada usoo yaraanayo hadda bishii hadda dhamaatay magaalada cape town ilaa saddex qof ana hadda sidaan uga warbixin igu soo gaartay la duugay ayagana qaar kalena way jiraan laakiin kuwa kaleo shilal iyo wax saas ku gaara laakiin crimekii kale hadda waa yaraaday oo dadka la dilayay booliiskana wax weyn ayuu ka qabtay in la yareeyo arrintaas waan gartay waxaa jiray cibaar arrin soomaalida ku nool koonfur africa in madooba ka cabanaysay oo ahayd inay noqdeen gari go-an tusaale ahaan dalkii bay ka yimaadeen koonfur africa ay si dhuumashaha kusoo galeen sharci fiican kuma leh koonfur africa laftigeeduna sharci bixinteedu ma wanaagsanin oo musuq maasuqiyo arrimahaas baa jiray wax hididiilo ah in dadka soomaalida ku nool koonfur africa sharci ay sanadaha dhow heli karaan ma jirtaa weli wa alxamdulilah waa arrinta ugu muhiimsan oo hadda aan rabay inaan soomaalida ku baraarujiyo especially dadka joogay muddada shanta sano iyo wixii ka badan waxay dhibaato badan ku qabeen xagga shuruucda oo qaabilaada qaxootiga siday ku heli lahaayeen citizenka dalka ay joogaan sharciyadiisa sida i d-ga hadda marka corruption badana ka jiray home afariska meesha la yiraahdo oo shuruucda laga baxsho waana lagala dagaalamay intoodii badan dad badanna shaqadii waa laga casilay soomaalida waxaan ugu bishaareynaya in waraaqadihii stand committeega oo lagu ablaagareynayay sharciga deganaanshaha dalka in la ogolaaday hadeertaan uu qof kastaba ablaagareyn karo ama magacyadiisa liistiga uu ka raadsan karo kuwaanan haysan oo in muddaa joogana inay la xiriiraan xarumaha qaabishiisan iyo qolooyinka xuquuqul insaanka sidoo kale inay la xiriiraan shuruucdana aaday u fududaadeen marka soomaalida waxaan ku baraarujinaa si degan oo tartiib ah inay shuruucdooda iyo nidaamkooda ay u raadsadaan wayna aadayna usoo fududaatay arrintaas waan gartay waa guul usoo hoyatay waxaad ka dhawaajisay in wasaaradda arrimaha guduhu ay foomamka codsiga qofku ku dalban karo ay markaasi u ogolaatay dadka soo galeytiga soomaalidu way ka mid tahay bal waxaad noo yara sharaxdaa sharci noocay helayaan ma deganaansho bay helayaan mise aqoonsiyo sida dukumentiyada yaree kaararka dalka lagu joogi karo waxay helayaan waxa la yidhaahdo non citizen marka koowaad sababtaa marka qaxootiga qofka dalka sida sharciga ka jira dalka waxa waaye qofka shan sano oo qaxootiga haddii dalka uu joogo uu haysto waraaqadihii qaxootiga oo saxda ahaa loo ogolaa shanta sano statarka statuska la yiraahdo inuu abline gareyn karo waxa la yirahda non citizen non citizenka shanta sano markau haystana citizen kale inuu abline gareyn karo waxaa jirta soomaali badan oo muddo dhowr iyo toban sanaa dalkan degan oon welina sharci helin corruptiono badan iyo waxyaabo badan oo isdabamarsiiso badana iska jiray arrintiina hadda waa soo gabagabay mareysaa marka dadka ayagoo degan oon wax muran iyo qaylo iyo saf laisku dilayo tiro badan iyo qofaan arrinta dan kalen uu daba kacaayo waxaan ku baraarujin lahaa dadkeena south africa ku nool oo ganacsiga ku haysto mustaqbalka ka rabo inay shuruucda si nidaama ay u raadsadaan oo degan
kaasi waxa uu ahaa cibaar bashiir sheekh cali oo ah ganacsade ku nool koonfur africa oo u waramayey cabdiraxmaan xuseen fure weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington madaxa booliska degmada weelar ee gobolka texas ayaa warbaahinta u soo gudbiyey muuqaal video ah oo ay duubtay kamarada ku xiran xabsiga oo gaar ahaan qolalka yaryar ee maxaabiistu ku jirto muuqaalkaas oo laga arkay qolkii ay ku geeriyootay sandra blam oo ahayd haweeney maraykanka madow ka soo jeeda oo la xiray kadib markii ay askari murmeen wariyaha v o eda greg falacus ayaa warbixintan soo diray cabdiraxmaan xuseen fure mar kale haynoo soo koobo haweeneydaasoo siddeed iyo labaatan jir maraykanka madoowa oo ka soo jeeda magaalada chicago ayaa la joojiyey kadib markii ay samaysay xadgudub yar oo dhanka taraafiga ah tobankii bishan julaay taasoo la xiray kadib markii ay la murantay askarigii joojiyey iyadoo haweeneydaasi saddex maalmood kadib qolkii yaraa ee ku xirnayd laga helay meydkeeda iyadoo saraakiisha dhanka caafimaadku ay ku tilmaameen inuu ahaa isdil dhanka daldalaadda ah balse qoyska asxaabta haweeneydaasi iyo ururada u dooda xuquuqda madaniga ayaa dalbaday in baaritaan la sameeyo kuwaasoo muujiyey tuhun ah in la dilay haddaba muuqaalka ay duubtay kaamirada xabsigu ayaan ahay mid si toosa uuga muuqdo qolka yaree xabsiga ee sandra blant balse waa mid muujinaya mid ka mida ilaalada xabsiga inuu dareemay in ay si uun wax u khaldan yihiin iyadoo markii ay yimaadeen saraakiisha gurmadka caafimaadkuna ay halkaasi ka soo saareen meydka sandra bland madaxa booliska degmada waller ee gobolka texas captain brain cantrell ayaa sheegay in ilaalada xabsigu ay fiilo ama xarig laga sameeyey bacaha balastiga ee qashinka lagu rido ay ku arkeen qoorteeda waxay dhimatay iyadoo cabursan taasoo muujinaysa inaysan xilligaasi neefsan karin taasoo dhici karta iyadoo taagan jilbajabsan ama fadhisa xerilaalyaha degmada waller alton mathes ayaa sheegay in go-aanka ugu dambaysta laga gaari karo waxaa keenay geerida sandra bland ay ku xidhan tahay caddaymaha ay soo ururiyaan laamaha ammaanka madaxda gobolka oo ay ku jirto hay-adda f b i waa xilli hore in la gaaro go'aan ah in falkaasi u ahaa mid ay iyadu istildashay ama la dilay maxaa yeelay baaritaanku waa mid weli aan dhammaystirnayn waxaa jira su'aalo badan oo ku saabsan xiritaankeeda oo uu duubay qof jidka marayay iyadoo xeerilaaliye mathis uu sheegay in kaamarada ku taalla xagga hore gaariga askarigu ee mas-uuliyiinta gobolku ay soo saareen xilliga uu askarigu xirayey ay muujinayso khaladaad iyo wuxuu ugu yeeray sandra bland oo u eg sidii qof dagaalamaya ma ahayn qaab taraafig ahaan loo joojiyey ama qaab qof ahaan loo joojiyey haweeneyda geeriyootay ayaa la sheegay inay ahayd qof aad ugu dhiiran inay booliska ku dhaleecayso inay si gooniya u bartilmaamaystaan dadka maraykanka madow iyadoo dad badanna ay u malaynayaan intaasi ay tahay sababta loo joojiyey wadaadada ka soo jeeda maraykanka madow ayaa wasaaradda cadaaladda ka codsaday inay baaritaan bilowdo iyagoo sheegay in sandra blant lagu xadgudbay xuquuqdeeda sababtoo ah waxay ahayd haweeney ka soo jeeda maraykanka madow wadaadada waxaa ka mid a hanana poran oo ka mid a dadka xabsiga hortiisa tuban oo sheegay in sandra bland ay bahwadaa ku ahaayeen ilaalinta xuquuqda dadka madaniga waxaa jira hididiilo midnimo ah oo xilligaasi aad ka dareemayso dhaqdhaqaaq inuu jiro iyadoo goobtuna ay tahay meel aanu ku weynay qof naga mid ahaa brand oo iyaduna ka mid ah dadka tubnaa xabsiga hortiisa ayaa sheegtay in sidoo kale ay aaminsan tahay in geerida haweeneydaasi ay ka dambayso arrin la xiriirta jinsiga oo ka dhacay gudaha xabsiga waxay masiibo ku tahay magaalada iyo qarankeenna in ficilada axmaqnimada ah ay dalkeenna ka sii socdaan balse saraakiisha degmada ayaa shacabka ugu baaqay inay dulqaad muujiyaan oo ay sugaan inta ay jawaabtu ka soo baxaysa baaritaanka madaxa bannaan ee hadda socda iyadoo baaritaankaasina ay dhici karto in jawaabtu ay ku soo baxdo bartamaha bisha soo socota warbixintii wariyaha v o eda greg flacus cabdiraxmaan xuseen furre ayaa inoo soo koobayay
waa tahay mar kale subax wanaagsan halkaad nagala socotanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si wada jira u daadiinayaan maxamed colaad xasan iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta ciyaaraha iyo weliba maxamed colaad xasan
kulanti waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteennii ciyaaraha subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaysa magaalada washington xubinteennan ayaan gebi ahaan ku eegaynaa ciyaaraha olombikada adduunka ee xilliga kulaylaha oo sannadkan ay martigelinayso magaalada los angeles ee koonfurta gobolka california dalkan maraykanka ciyaaryahano gaaraya ilaa iyo lix kun iyo shan boqol oo ka kala socda boqol toddoba iyo toddobaatan waddan ayaa u baratami doona toddoba iyo labaatan ciyaarood oo kala duwan gabadha dabaasha xariifka ku ah ee maraykanka u dhalatay best cory kana soo jeeda magaalada dacalka ku haysa xeebta badda basifiga ee gobolka california ee san diego ayaa ka mid ah dadka ku rajada weyn inay guulo ka soo hoyaan cayaarahan oo bilaabmaya maalinta sabtida ah ee soo socota oo ay bishan julaay ku beegan tahay shanylabaatanka wariyaha v o eda mike o'sullivan ayaa la kulmay cory oo xilligaa tababar isdiyaarina ku jirtay kori waxay tababarkan samaysaa laba jeer toddobaadkii si ay ugu diyaargarowdo tartanka besi kori ayaa horey ugu guulaysatay bilo dahaba oo caalami ah laakiin waxay u aragtaa inay haatan howlo adag hor yaalaan oo lagu hanwen yahay mar haddii tartanku uu ka dhacayo maraykanka iyo gaar ahaan gobolka ay ka soo jeedo kori oo lix iyo afartan sano jira ayaa dabaasha soo bilowday yaraanteedii waxay tiri waxaan dabaalanayay tan iyo markii aan afar sana jirka ahaa waxaana jecelahay inaan biyaha isaga dhex jiro waxay tiri waxaan biyaha u galaa maadaama marka aan ku dhex jiro aan dareemayo farxad iyo in culayska uu ka dego jirkayga gaar ahaan waan ku diirsadaa marka kulaylaha lagu jiro bay tiri tartankan ayaa soo bilowday sanadkii kunsagaalboqolsideediyoxdankii iyadoo ay asaastay haweeney la ohan jiray unisa kennedy shiver oo ahayd gabadh la dhalatay madaxweynihii maraykanka john f kennedy iyo laba senatar oo la ohan jiray robert and edward kennedy ciyaaraha kulaylaha ee olombikada ee dunida ayaa la qabtaa afartii sannadoodba mar inta u dhexaysana waxaa la qabtaa ciyaaraha qaboobaha dadka ayaa ugu yeera koori qof tartanka jecel laakiin waxay qabtaa iyadu in tartanku uu qayb un ka yahay ahdaafta uu qofi ka lahaan karo tartannada noocan oo kale ah xubinteennii ciyaaraha subaxnimada dhegaystayaal intaa haynoo joogto
waa tahay in colaadow ciyaarahaas cajiibka ah ee olombiga ah waxyaalo fara badan baa jira oo dadku aada u jecel yihiin anugu kolley dhanka orodada ayaad ka heshaa iyo kubadda cagta oo weliba de africa waxaan jeclaa weliba ti isla maraykanka lagu qabtay san labadii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo afartii berina waxaad igu lahayd waxaan jecelahay musaaracada
marka eh, waxaa ku guulaysata ciyaaraha nigeria iyo brazil baa wada ciyaaraya waan xasuustaa markaasaa nigeria waxaa la yidhaha golden goolka waa waagukaanu soo baxay Ah, buu wuxuu ka dhaliyay gool yaroo cajiib ahaa waa gartay.
marka anigu kolley rugby waaban ku qoslaa marka la ciyaaraya maxaad u tireen waxaan jeclaa baan ku yidhi kubadda cagta iyo orodada weliba waxaan xustaa maalin loogitaan kaa orod badiyay adiga inuu laakiin- labadeena war laakiin- laakiin een, cabdiraxmaan oo markaad maraykanka timid kubadda cagta een, afrika aan ku naqina sokarka lagu yirahdo afka afka qalaad halka markaad timaado kubadda cagta tirada american football baha la yidhah ayaa jira oo he- raggu ishirdinayaan oo ragga xooga weyne ayaa unbaa ciyaara de- dad fara badan baa ku lugaayo futboolka ma daawataa baa lagu leeyahay haabaad leedahay waa lagu geynayaa markaad futboolkii aragtid waxaad arkaysaa wax ka duwan rag ishirdinaya waxaan ku yidhi awa kubadda kaase ku dhahayn ma dhahday ma- magaca waxa u yaqaanaa sokorka waa gartay haddaad qodob ka mid a wararka iyaga dusha ka marto waa ka xunnahay wakhtiga ayaan noo saamixinin inaana idiin soo gudbinno wararkaasi qodobada ku saabsan waxaa idinla socodsiin idaacadda maxamed cala xasan iyo cabdiraxmaan xuseen furre intaan dib dambe hawada u kulmayno galabta afarta marka saacadda afrikada bari xaggeena tahay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.